galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin khamiis ah bisha oktoobar waa labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo noa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mida doorashada xubnaha aqalka sare u mateli doona maamulka puntland oo ka socota magaalada garowe sidoo kale waxaan idiin haynaa wariyaal ka tirsan telefishinka aljaziira oo ay talaadadii xidheen ciidamada amniga oo la sii daayay
waryahan ka tirsanaa telefishinka aljaziira oo labadii habeena u dambaysay ee u xirnaa ciidamada nabadsugidda soomaaliya ayaa maanta la sii daayey waxaana wariyaashaasi la sii daayay ay kala yihiin xamse maxamed iyo saciid axmed oo ahaa wariyaal maaragtay aljaziira u shaqaynayay nin iyaga la shaqaynayay oo ahaa wariyaasha maxalliga ah oo isna lagu magacaabo nuur maxamed barre
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin iyo falanqayn ku saabsan doodii xalay dhex martay murashaxiinta madaxweynenimada maraykanka hillary clinton iyo donald trump qodobada ay sida weynna isugu qabteenna waxaa ka mid ah doorka la sheegay in ruushka uu ku leeyahay qaabka ay u socoto doorashada dalkan maraykanka
He said nice things about me. If we got along well, that would be good.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan mar horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida telefishanka aljaziira ayaa xaqiijiyey in la sii daayay wariye u shaqaynaya oo lagu magacaabo xamse maxamed darawal iyo weliba sawirqaade isaga la socday oo ay ciidamada amnigu xidheen maalintii salaasadii ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in sii deynta wariyaashaas aan lagu xilin shuruud sidoo kale waxaa uu ururku sheegay inaanay jirin wax dacwada oo lagu soo hogay dowladda soomaaliya ayaa shalay sheegtay in la qabtay wariyahaasi iyo labada kale ee la socotay iyaga oo ka yimid dhul ay al-shabaab gacanta ku hayso hase yeeshee dowladdu ma sheegin wax dacwo gaar ah oo loo haysto ururka nosoc ayaa sheegay inay aada uga walaacsan yihiin xarigga wariyaasha soomaaliya oo sii kordhaya oo ururku sheegay inaan loo soo marin qaab sharci ah islamarkaana aan la caddaynin waxa wariyaashaasi loo haysto jananka maraykanka ah ee hogaaminaya howlgalka isbahaysigu ka wado dalka ciraaq ee lagula dagaalamayo kooxda isis ayaa sheegay inuu ciidamada ciraaq ugu baaqayo in aanay degdegin si ay fursad aanay u siinin cadowga ayuu yidhi waa sida uu hadalka u dhigaya jananka ayaa sheegay in uu filayo in kooxda isis ay dagaalka wadi doonaan ilaa inta la jebinayo wuxuuna jananku sheegay in kooxda isis haddii laga adkaado ay suuragal tahay in ay u jeestaan in ay isku qarxiyaan ciidamada ama ay adeegsadaan tallaabooyin ay ku cabsigelinayaan ciidamada ciraaq iyo dadka shacabka ah maraykanku wuxuu xog dhinaca sirdoonka ah taageero dhinaca agabka ah iyo weeraro xagga cirka ah ku caawiyaa dagaal ka socda mosul hase ahaatee dagaalkaasi ma aha meesha keliya ee janankani diiradda saaraya waxaa jira howlgallo kale oo ka socda qaybaha kale ee dalka ciraaq oo ku aadan in laga difaaco halista ka imanaysa kooxda isis murashaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee maraykanka donald trump ayaa diiday inuu ballan qaado inuu aqbali doono natiijada doorashada trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ay isaga hor yimaadeen isaga iyo murashaxa ay la tartamaysa ee xisbiga dimuqraatiga hillary clinton labada murashax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo ruushka iyo arrimaha socdaalka iyo cidda loo magacaabayo xubinnimada garsoorka maxkamadda sare militariga maraykanka iyo kan kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ay ogaadeen in gantaal ridada dhexe ah oo ay tijaabisay kuuriyada waqooyi u guuldaraystay war ka soo baxay taliska dhexe ee difaaca hawada sare ee maraykanka ee loo yaqaano norad ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay gantaalkan tijaabisay maanta oo khamiis ah saraakiisha militariga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu qarxay wax yar kadib markii hawada loo riday taasina ay muujisay in aanu halis badan keeni karin golaha militariga ee kuuriyada koonfureed ayaa tallaabadan cambaareeyey iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay tallaabo sharci darro ah oo daandaansi xambaarsan
markaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada garowe waxaa maanta lagu qabtay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka u matali doona maamul goboleedka puntland murashaxii ugu horreeyey ee ku guulaystay kursi ka tirsan aqalka sare waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha xilligan cumar cabdirashiid khadka telefoonka ee garowe ayuu ismaaciil xuseen farjar waxa uu arrintaasi ka waraystay waryahayaga nuux muuse birjeb ismaaciil aada u mahadsan tahay saakay abaara sagaalkii subaxnimo saacadda dhankeena ayay doorashada soo bilaabatay dhulka baarlamaanka puntland ayay ka socotay ugu horeyn cumar cabdirashiid ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo shalay gelin dambe soo gaaray magaalada garowe ayaa khudbadiisii galay oo shalay ay ahayd in khudbadaha ay jeediyaan musharaxiinta kadib waxaa horey laga galay doorashadii lixdan iyo shan xildhibaan oo kamid a xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa goobta fadhiya hal xildhibaan ayaa ka maqnaa ugu horeyn kursiga koowaad waxaa ku tartamaya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo aamine aadan cabdulaahi waxaana ku guulaystay kursiga koowaad cumar cabdirashiid ra-isul wasaaraha dowladda federaalka oo afartan iyo toddoba cod helay halka aamine aadanna ay ka heshay toddoba iyo toban cod hal codna wuu hallaabay sidoo kale kursiga labaad waxaa ku tartamayey cabdiraxmaan maxamed faroole iyo sidoo kale cabdimahdi abshir cabdiraxmaan faroole waxa uu helay konton iyo sagaal cod halka cabdimahdi abshirna uu helay shan cod hal codna wuu hallaabay kursiga saddexaad waxaa ku tartamayey cabdirasaaq xasan cusmaan jurile iyo sidoo kale hodan ismaaciil jurile waxa uu helay soddon iyo saddex cod hodan ismaaciilna waxa ay heshay soddon iyo laba cod hal cod ayuu jurile ku qaaday ismaaciil kursiga afaraad waxaa ku tartamayey farxaan cali xuseen iyo cali ismaaciil giil farxaan cali xuseen waxa uu helay soddon iyo lix cod halka cali ismaaciil geelna uu ka helay sagaal iyo labaatan cod kursiga shanaad waxaa ku tartamayey cabdisalaan xaaji maxamuud dheere iyo sidoo kale saarax cawad jaamac waxaana ku guulaystay kursigaas shanaad cabdisalaan oo helay afartan cod halka faaraxna uu helay shan iyo labaatan cod kursiga laxaad waxaa ku tartamayey mahad daahir sheekh nuur iyo sidoo kale cabdixakiim axmed xaashi waxaana ku guulaystay mahad daahir sheekh nuur oo helay soddon iyo lix cod sidoo kaleetana cabdixakiim waxa uu helay sideed iyo labaatan cod hal codna waa uu xumaaday kursiga toddobaad gabadii ugu horeysay ayaa kusoo baxday laba gabdhood ayaa ku tartamayey oo kale ah hodan maxamuud cismaan iyo sidoo kale basro cumar geelle waxaa ku guulaysatay kursiga toddobaad hodan maxamuud cismaan oo heshay soddon iyo shan cod iyo basro oo heshay soddon cod kursiga sideedaad waxaa ku tartamayey maxamed saciid xirsi morgan iyo sidoo kale bootaan barre samatar waxaana ku guulaystay bootaan barre samatar oo helay soddon iyo sideed cod halka maxamed saciid xirsi morgan uu helay labaatan iyo toddoba cod imankana waa ay ka maqan yihiin hoolka xildhibaanada iyo sidoo kale musharaxiinta iyo salaadii casir ayay aadeen kadibna waa laisugu soo noqon doonaa waxaana la filayaa kow iyo tobanka kursi ee la filayo aqalka sare in isla maanta ay soo dhammaato doorashadooda waan gartay jawigu sidee buu ahaa maanta bal dad sawir naga siisid murashaxiinta iyo goobta baarlamaanka ismaaciil marka la eego sida maalmihii ugu dambeysay habalhaynta ay dadka hayeen iyo sida ay dadka iyagoo aan goobtii joogin ay u kala codeynayeen ma aysan ahayn dad fara badan oo aan horey loo aqoon oo magacood hadda ay dadku ku cusub yihiin ayaad moodaa in ay ka horeeyeen dad horey loo yaqaanay siyaasiyiin iyo muxuu ahaa iyo dad guud ahaanba dalka soomaaliya aada looga yaqaanay qeybtoodna ayba sigeenba siyaasiyiin aada loo yaqaanay sida juril oo kale oo hal cod kaga fakaday gabadha hodan marka sida dadka ay filayeen iyo sida maanta hoolka ay noqotay ama xildhibaanada puntland ay u dooranayeen waxay ahayd jawi ama sawir ka duwan midka dadka guud ahaan ay hayeen marka loo eego sida ay natiijadu ay noqotay wariyaha v o e da garowe nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka ugu waramaya ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta xabsiga laga sii daayey weriye ka tirsan telefishinka aljaziira oo lagu magacaabo xamse maxamed iyo laba kale oo uu ku jiro sawirqaade oo maalintii talaadadii ay ciidamada amniga ee soomaaliya ay ka soo qabteen duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho haddaba sii deyntooda ayaa caashe ibraahin aadan caashicuud ay ka waraysatay maxamed ibraahin macalimu oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliya
halyaan ka tirsanaa telefishinka aljaziira oo labadii habeena u dambeysay ee u xirnaa ciidamada nabadsugidda soomaaliya ayaa maanta la sii daayey waxaana wariyaashaasi la sii daayay ay kala yihiin xamse maxamed iyo saciid axmed oo ahaa wariyaal maaragtay aljaziira u shaqaynayay nin iyaga la shaqaynayay oo ahaa wariyaasha maxalliga ah oo isna lagu magacaabo nuur maxamed barre marka wariyaashaasi hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay xor yihiin islamarkaana waxaan is aragnay wariyaashaasi markii lasoo sii daayey waxaana ii muujiyeen inay ku faraxsan yihiin soo sii dayntaasi laakiin waxa ay shalay maraan booqday xabsigaan ku booqanay iyo hadda xaaladooda aad bay u kala duwanay hadda farxad baa ka muuqatay laakiin shalay waxay ahaayeen dad xorriyaddooda la ahaa saddexda weri waa soomaali laakiin laba ka mid a xamse iyo saciid labaduba waxay haystaan dhalashada dalka ingiriiska halka nuurna uu ka yahay wariyaashii maxalliga ahaa ee soomaaliya ka shaqaynayay labaatankii sano ugu dambeysay ninse warqaadaha oo maaragtay aada muqdisho iyo areeradeeda uga shaqayn jiray oo telefishinada maxalliga iyo idaacadaha la shaqayn jiray ayuu ahaa waxaad markaa macalimu ka warantaa qabashada saddexdan wariye maxaa sal looga dhiga maxaa hadda waa lasoo daayay laakiin maxaa marka hore lagu sifeeyey qabashadoodii wallahi ilaa hadda wax faahfaahin hadda dawladdu ay sheegto ka bixisay malaha marka waxaad fahmaysaa in lasoo sii daayay ilaa haddana wax lagu eedeeyey haba yaraatee ma jirto wax shuruudahoo lagu xirayna ma jirto marka waxyaabahaan runtii aadka ugu xunnahay waxa weeye in wariyaasha soomaaliyeed iyagoo aanan maxkamad iyo hab sharciga loo marin in mararka qaarkood layska soo qabanayo la xirayo weliba bilihii u dambeeyey waxaad moodaa in aad noogu soo badanayso arrimaha wariyaasha iyo warbaahinta la xirayo waana arrin aan aada walaac uga muujinayno oo aan rabno in dawladda iyo dhinac walbaba ay ka digtoonaadaan in wariyaasha soomaaliyeed aanan xadgudub lagu sameynin maadaama lagu jiro weliba xilli doorasho oo aada muhiim u ah dadka soomaaliyeed
hadda waa lasii daayay saddexdaas wariye sii dayntooda marka maxaa lagu fasiray ma maxkamad baa lasoo saaray ma dacwad baa lagu qaaday marka hore waa la qabtay haddana waa lasii daayay sidee wax u dhaceen haddaa sharaxdo intaasa caadiyan inta badan waxyaabahaan arkaynay wariyaashii inta badan la qabtay ilaa iyo toddoba iyo toban wariye ayaa afartii bilood lasoo dhaafay meelo kala duwan lagu xiray magaalada muqdisho ha noqoto ha noqoto jowhar waxaa kaloo lagu xiray kismaayo beledweyne meelo kala duwan intaasi ilaa iyo hal weri oo maxkamad lasoo taagay ma jirto waa la xiraa marka ayaan ama maalmo ay xirnaadaan waa lasoo sii daaya marka waa waxyaabaha aan ka cabanayno waxaan rabnaa in haddii dadku wariyaasha la xirayeen hanaan sharci ah loo maro oo waaram loo soo goosto oo dadku ay ogaadaan sababta lagu xirayo islamarkaana haddii eedeyn loo hayo lasoo la sheego eedeyntooda laakiin waxaad moodaa wax un maaragtay la iska imaanayo mararka qaarkood la tegayo meelihii warbaahinta dad ciidana loo dirayo qaladkii aan aqoonin markay qaladkii soo gurayaan o soo qaadayaan ee kombyuutaradii ma yaqaanaan meelaha qaladku kala xiran yahay mararka qaarkood xataa waxay noqonaysaa in qaladkii dib aan loo isticmaali karin marka dhibaato adag ayay ku tahay wariyaashuna runtii walaac weynay ka muujinayaan maaragtay hababka iyo ay u dhaqmaan cilaamaha iyo mararka qaarkood innaba ha la ekaatee marka wax ay dawladdu sheegtay oo ku saabsan xarigga saddexdan wariye ma jirtaa kolley wasiirka warfaafinta wuu ka hadlay waxaana uu sheegay in wuxuu ka hadlayay dhinaca sharciyadda iyo inay maaragtay ka warqabin dawladda oo arrimo sidaas oo kale ah laakiin wariyaashan intaan ka warqabo wari waa wariyaal soomaaliyeed oo aada marar badan ugu soo noqnoqon jiray dalkana yaqaana oo mar badan kasoo shaqeeyey aljaziirana waxay kamid tahay xafiisyada waaweyn ee warbaahineeda kule soomaaliya xafiis marka ma garan karo maaragtay sabab hadda keenaysa in la yihahdo haddana mar kastaba ha laydiin ogaado maadaama ay iyagu laftooda ay ruqsad u haystaan inay halkan ka shaqeeyaan iyaga ma hadleen oo ma sheegeen wax shuruuda oo ku xiran sii dayntooda maya maya ilaa hadda wax shuruud oo lagu xiray haba yaraatee ma jirto bilaa shuruud ayaa lasii daayay wax dambiyooda hadda lagu soo oogay lagu soo oogayna ma laha waxaana un ay umuuqataa in markii horeba qalad maaragtay ama warar aan maaragtay sal lahayn lagu xiray iyagu maxay tuhunsan yihiin in lagu xiray ma jirtaa tuhun iyagu laftirkooda ay qabaan oo keeni karay in la xiro tuhunka iyagu ay qabaan waa un in la yidhi waxaad ka timaadeen dibadda magaalada muqdisho oo shabaab baa soo wareysateen iyo wax lamid a laakiin wax kale oo dheeraad hadda ay tuhmayaan oo gaara ma jira sababtoo ah qaarkood way halkan way imaan jireen wayna ka shaqayn jireen mana la tuumi jirin caqabadaha noocan oo kale ah marka taa un weye tan ay hadda ay tuhmayaan in ay loo bartilmaameedsaday laakiin waxaan anagu ka mahadcelinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay in xilligan hadda ay xor yihiin inkastoo ay dhibaato ahayd in laba maalmood laba habeen ay xabsi ku jiraan iyagoo aanan wax dembi ah lagu soo cadaynin marka ugu dambeyntii ma jirtaa inay xubno al-shabaab ka tirsan ay soo wareysteen mise waa tuhunoon haddiiba taa xataa ay jirto ma huba laakiin waa dhici kartaa mararka qaarkood in wariyaashu ay eh, soo wareysaan waa inkastoo aanay eh, caadiyan mar walba aanay dhicin Eh, wa- waa la wareysan karaa al-shabaab wa- sababtoo ah anagu waxaan aaminsanahay eh, xorriyatul qowlka inkastoo eh, dowladdu iyo dhinacyo kaleba ay si kale u arkayaan laakiin saxaafaddu ma dhinac walba inay eh, la hadasho dhinacyada eh, ku lugta leh eh, maaragtay eh, arrimaha soomaaliya waxay la tahay inaanu sharcigu saxaafadeed iyo mid walbaba aanu ka reebeyn marka eh, haddii ay jiraan eh, waxyaabo kale oo marka ay ka baxsan taasina eh, way la iman lahaayeen mana jirtaan u malaynaya aad buu mahadsanyiinkaasi waxaa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliya maxamed ibraahim macalin oo u warramayey wariyaha v o a caashe ibraahim aadan caashe cuud murashaxa xisbiga jamhuuriga ah ee doorashada madaxtinimada ee maraykanka donald trump ayaa diiday in uu ballan qaado in uu aqbali doono natiijada doorashada trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ay isaga hor yimaadaan isaga iyo murashaxa ay tartamayaan ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton labada murashax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo ruushka arrimaha socdaalka iyo cidda loo magacaabayo xubinimada garsoorayaasha maxkamadda sare doodan oo lagu qabtay magaalada las vegas ee gobolka nevada waxaa warbixintan inooga diyaariyey jim malone waxaana inoo soo koobaya xuseen barre aadan labada murashax ee hillary clinton iyo donald trump ayaan iskacan qaadin markii ay ku kulmeen doodoodii u dambeysay mid ka mid a qaybihii ugu xiisaha badnaa doodan ayaa ahayd markii wariyaha daadihinayay doodda ee chris wallas uu ku celceliyey donald trump su-aasha la xidhiidha hadalle uu hore u sheegay oo ahaa in hannaanka doorashada ee maraykanku uu yahay mid isaga liddi ku ah that you will absolutely accept the result of this election.
ma aqbalaysaa gebi ahaanba natiijada ka soo baxda doorashada I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen. What I've markaas seen is ayaan so bad.
eegi doonaa iminka waxaan eegayaa ma jirto marka ay gaadho ayaan fiirin doonaa waxaan arkayaa waa wax xun waa ta koowaadee warbaahintu ma aha mid daacada waxay sumeeyeen maskaxda dadka codka dhiibanaya hillary clinton ayaa sheegtay in jawaabta trump ay u aragto mid laga naxo oo ka hor imanaysa dhaqanka siyaasadeed ee maraykanka He is denigrating, he's talking down our democracy. And I, for one, am appalled that somebody waxa who uu is liidayaa the oo uu nominee hoos of u one of our dhigayaa two major dimuqraadiyaddeenna parties would take aniguna that waxaan kind of aad ula yaabanahay in qof ka socda mid ka mid a labada xisbi ee waaweyn uu mowqif noocaasi oo kale ah qaato labada murashax ayaa isku khilaafay in ruushku uu rabo inuu farageliyo hannaanka doorashada ee maraykanka isagoo weeraro dhinaca internetka ah soo qaadaya taasi oo sirdoonka maraykankuna uu rumaysan yahay Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not.
ugu dambayntii donald trump ma aqbalaya oo ma cambaaraynaya in ruushku ay yihiin cidda waxani samaynaysa islamarkaana ma caddaynaya inaanu doorashadan taageero ka heli doonin putin mana caddaynaya in uu diidan yahay basaasnimada ruushku kula kacayo dadka maraykanka ah oo ah wax uu hadda ka hor dhiirigeliyey laakiin markii lagu celceliyey ayuu donald trump cambaareeyey dhaqdhaqaaqyada ruushka haddiiba ay run yihiin laakiin waxa uu intaasi raaciyey in china iyo dalal kale ay ka dambayn karaan arrintan internetka I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS, aqoon uma lihin that would be putin good.
wax He fiican has ayuu iga no sheegay respect for haddii her.
aanu isfahnana waa arrin wanaagsan haddii ruushka iyo maraykanku ay isfahmaan oo ay wadajir ula dagaalamaan isis iyaduna waa wax fiican isagu wax ixtiraama uma hayo iyada umana hayo madaxweynaheenna donald trump ayaa sidoo kale iska difaacay eedeymaha ka yimid sagaal haween ah kuwaasi oo ku eedeeyey inuu faraxumayn iyo xadgudub u geystay Well, first of all, those stories have been largely debunked. Uh, those people, I don't know those people. I have a feeling how they came. I believe ugu it horrayn was her campaign.
sheekooyinkan oo dhan waa kuwa la beeniyey dadkani maba aqaano waxaan dareensanahay in ololaheedu uu waxani ka dambeeyo clinton ayaa difaacday haweenkaasi eedeymaha soo jeediyey Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity, their self worth.
donald wuxuu u haystaa in uu ku weynaanayo iyo sida dumarka waxa uu meel uga dhacayaa sharaftooda mana filayo inay jirto haweenay adduunka ku nool oo aan dareenka caynkaasi ah wuxuu yahay aqoon arrimaha kale ee ay ku kala aragti duwanaayeen ayaa waxaa ka mid ahaa magacaabista xubnaha garsoorayaasha ee maxkamadda sare iyo mowqifka ku aadan carruurta ama ilmaha la iska soo rido ama lasoo xaaqo iyo socdaalka iyada oo trump uu mar kale ku celiyey in xadka maraykanka uu ka dhisayo derbi waxaana clinton ay ku tilmaamay derbigaasi mid qoysaska kala goynaya hillary clinton ayaa boqolkiiba toddoba dhibcood ku horeysa ra'yi ururin la sameeyey waxaana soddon gobol oo maraykanka ka bilowday codaynta hordhaca ah
wariyaha v o a j malone ayaa warbixintaasi diyaariyey waxaana inoo soo koobayay xuseen barre aadan oo barbarkayga midig fadhiya
doodda xalay oo ahayd mid aada u kululeyd islamarkaana kusoo beegmaysay waxay ka yeerto saddex toddobaad ka hor doorashada madaxtinimada dalkan maraykanka ayaa waxaa dadka daawanaya haddaba ka mid ahaa cabdulqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna takhasusay horumarinta caalamiga ah falastiin axmed iimaan ayaa haddaba weydiisay waxa dooday uga baxay waxaa ugu badnaa arrimaha horta maxkamadaha waxaa jirta maxkamadda sare ee waddanka waxaa laga yaabaa inay furmaan boosas bannaanaanaya sida loo buuxinayo waa waxyaabo aada la isugu hayo marka arri aada bay uga doodeen maxkamadda sare iyo dadka loo magacaabayo iyo arrimaha ku saabsan waxa ay ka filanayaan maxkamaddu inay samayso mustaqbalka dheer waxaa kaloo iyaduna jirtay dhaqaalaha oo aada looga hadlay iyo shaqooyinka sida loo abuurayo dalka arrimahan ku saabsan maaragtay shaqooyinkan laleeyahay kambaniyada dibadda geeya oo waa la soo celinayaa iyo sidii loo abuuri lahaa iyo waxyaabaha ku saabsan arrimaha dibadda sida syria iyo iran iyo ruushka iyo waxyaabaha ka socda bariga dhexe iyo daynta dalka dalka uu ku jiro marka qodobadaasa ugu waaweynaa
inta badan doodihii hore marka la fiiriyo waxaa la sheegaa in qaabka ay musharaxiintu u doodayeen donald trump aada looga horreeyay inkastoo markii hore iyo markii dambe uu kala duwanaa dooda musharaxa donald trump heerkee ayay gaarsiisanayd iyo weliba hillary clintonteeda
runtii markii hore waxaad moodaa inuu aada maaragtay ula sinaayo uu isku dayey inuu ka jawaabo ama arrimaha muhimka ah oo dhan uu taabto laakiin nasiib darro waxaad moodaa inuu markii dambe isku darmaday oo waxyaabo aan loo joogin uu ku daray oo iyadii markii hore xataa warka ka dhex gelaynin uu bilaabay inuu hadalka ka dhex galo oo uusan sheegin waxyaabo isugu xiran habka ay u samaynayso marka waxaad moodaa in khibraddeedii arrimaha dooda iyo arrimahan public policyga ama waxaan loo yaqaano maaragtay maamulka guud iyo aada iga uga aqoon badan tahay marka laba qof oo laysu dhiga kara maahayn dhinacna maaha xataa waxyaabihii uu isagu markaas ku horreyn jiray oo sida maaragtay ammaanka iyo immigrationka ama waxaan loo yiraahdo maaragtay dadka soo geliya dalka iyo xuduudaha sida loo sugayo iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa lays lahaa waa meelaha isagu laga yaabo inuu ka dhigto inay tahay waxyaabaha uu ku horeeyo laakiin aad bay ugaga sarreysay sidii ay u qeexday qodobada muhimka ah oo dhan xataa dhaqaalaha sidoo kale ahayd waxaad moodaa in warkeedu oo aada uga diyaarsanaa kiis arrinta immigrationka ama dadka soo galootiga ee dalkan maraykanka imanaya aaday labada musharax ugu kala duwanaayeen maxaa kusoo kordhay dhinaca donald trump maxayse hillary iyana ay ka sheegtay arrintaas labada runtii aad baa isugu barbardhigay mid waliba waxaa la yidhi adigoo arrintaas nooga waran marka waxaad moodaa iyadu inay leedahay aniga waa ii muuqataa kow iyo toban milyan oo qof wadankan lagama dhoofin karo wadanka waxay u baahan yihin inay citizen ama ay ay dhalashada qaataan sidii lagu caawin lahaa faamiliyada iyo qoysaska anigu kala sooci mayo marka runtii waxaad moodaa iyadu inay aada iyo aada ugaga duwanayd isaguse derbi baan dhisayaa iyo wuxuu ka bixi waaye waxyaabihii hore oo aan macnaha badan lahayn oo aan aan runtii sugayn ama ama aan aan gunta ka gaarayn arrimahan dadkan soo galootiga ah marka warkeedu aada buu u caddaa runtii xalalkeeduna waa ka muhiimsanaayeen siday u dhigtay marka la fiiriyo arrimaha waxyaabihii wariyaha dooda waday uu weydiinaya ama su-aalaha waxaa ka mid ahaa arrimo badan oo la xiriira emailadii ay soo saartay shabakada wikileaks waxaa ka mid ahaa sida arinta ay ka hadashay ay leedahay boodharaka xuduudaha in la isku furo arinta ku saabsan hay-adda maaragta arrimaha bani-aadamnimada ka shaqeysa ee clinton foundation arrimahaasi oo la filayay in waxoogaa hillary clinton ay dhaawac gaarsiinayaan sumcadeeda iyo aaminaadeeda sidee taas uga jawaabtay si fiican bay runtii uga jawaabtay waxaadna moodaa inay aada ugu dheeraatay masalan clinton foundation ama hay-adeedan humanitarianka ah oo deeqda iyo adduunka siisa inayba xooga saartayba sida ay caafimaadka iyo masalan h i v aidska iyo waxyaabaha ay maaragtay inta milyan oo qof oo ay daaweeyeen runtii waxay ka tustay dhinac kale oo markii hore aanay iyagu ka filayn oo ah war clinton foundation iyo hay-addan waad un ku mashquulsantihiin oo waxay qabataan maad ka fikirtaan marka si fiican bay ugu qaadaa dhigtay iyo malaayiinta qof oo ay caawiyeen ah, bay ku fogaatay isaguna waxaad moodaa inaanu wax badan ka oran oo een, eh, trump kuma fogaan oo intii iyada inta ka daba tegay waxaydii ma naqdiyin n ugu dambeyntii waxaa jirta in maalmahan ay socdeen n erayo uu isticmaalaya donald trump oo ahaa in doorashada la xadi karo inaanu ku kalsoonaan doonin n ninka madaxweyne ku-xigeenka ula tartamaya waxa uu sheegay inuu aqbali doono isaga iyo donald trump ay aqbali doonaan natiijo walba ah oo soo baxda doorashada gabadhiisa si ka duwan u hadasha arintaasi sidee buu uga hadlay donald trump arrintaas waxaad moodaa runtii inay isku fuuqsatay eh, doodiisii oo dhan oo halkaa uu aada ugu ceebooday sababtoo ah waddankan wuxuu ku faanaa laba boqol iyo afartan eh, eh, eh, sannadood baan jirnaa dimuquraadiyadiyada iyo isbeddelka awoodda oo hab nabadeed ah waa waxa salka u ah qarannimada dalkan maraykanka marka inuu naqdiyey oo markii su-aasha la weydiiyey la yidhi haddii lagaa adkaado ma aqbalaysaa inuu yidhaahdo waa idin sheegi doontaa doonaa maalinta doorashadu dhacdo hadda idin sheegi mayo runtii waxay noqotay wax fajiciso ah iyadaana isku fuuqsatay wax allaale iyo wixii uu caawa eh, doodaas uu ka yiri oo dhan intaasaad moodaa in laga soo qaatay sababtoo ah waxay taabatay qarannimada waddankan iyo jiritaanka maraykanka iyo dimuquraadiyadda salkeeda
cabdiqafaar cabdi wardheer oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna takhasusay horumarinta caalamiga ah waqhadka telefoonka ugu waramiye falastiin axmed iyo malkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeen ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mida doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u darkorona telefishanka aljaziira ayaa xaqiijiyey in la sii daayay wariye u shaqaynaya oo lagu magacaabo xamse maxamed iyo dirawal iyo weliba sawirqaade la socday oo ay ciidamada amnigu xidheen maalintii salaasadii ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in sii deynta wariyahaasi aan lagu xidhin shuruud sidoo kale waxa uu ururku sheegay inaanay jirin wax dacwadaha oo lagu soo oogay dowladda soomaaliya ayaa shalay sheegtay in la qabtay wariyahaasi iyo labada kale ee la socotay iyagoo ka yimid dhul ay al-shabaab gacanta ku hayso hase yeeshee dowladdu ma sheegin wax dacwad ah oo gaar ah oo loo haysto militariga maraykanka iyo kan kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in gantaal ridada dhexe ah oo ay tijaabisay kuuriyada waqooyi uu guuldaraystay war ka soo baxay taliska dhexe ee difaaca hawada sare ee maraykanka ee loo yaqaano norad ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay gantaal kan tijaabisay maanta oo khamiisa
murashaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee maraykanka donald trump ayaa diiday inuu ballan qaado inuu aqbali doono natiijada doorashada trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ee ay isaga hor yimaadaan isaga iyo murashaxa ay tartamayaan ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton labada murashax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo ruushka arrimaha socdaalka iyo cidda loo magacaabayo xubinnimada garsoorayaasha maxkamadda sare jananka maraykanka ee hogaaminaya howlgalka isbahaysigu ka wado dalka ciraaq ee lagula dagaalamaya kooxda isis ayaa sheegay inuu ciidamada ciraaq ugu baaqayo in ay in aanay degdegin si ay fursad u siiyaan cadowga jananka ayaa sheegay inuu filayo in kooxda isis ay dagaal wadi doonaan ilaa inta la jebinayo wuxuuna jananku sheegay in kooxda isis haddii laga adkaado ay suuragal tahay in ay u jeestaan in ay isku qarxiyaan ciidamada ama ay adeegsadaan tallaabooyin ay ku cabsi gelinayaan ciidamada ciraaq iyo dadka shacabka ah
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a indhoweyd waxaa magaalada berbere ka socday dhaqdhaqaaqyo caalami ah oo maalgashi kuwaasi oo gaar ahaan diiradda lagu saarayey dekedda iyo garoonka diyaaradaha hore waxaa dowladda somalilan heshiis maalgashi oo muddadiisu soddon sano tahay ay ula gashay shirkadda d b wold ee laga leeyahay dalka imaaraadka taasi oo ansixiyey golaha baarlamaanku bishan horaanteedii waxaa dowladda imaaraadku ay weydiisatay somalilan in saldhig militari laga siiyo magaalada berbera taasi oo mabda ahaan ay dowladdu aqbashay haddaba haddii heshiiskan hirgalo saameyn caynkii ah ayuu somalilan iyo mandiqadaba ku leeyahay waxaa arrimahaasi warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye magaalada berbere oo juquraafi ahaan ku taalla marin istraatiiji ah ayaa u muuqatay in dhaha maalgashiga caalamku hayo marka laga yimaado shirkadda d b weld oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta oo ay dowladda somalilan heshiis maalgashi oo wakhtigiisu yahay muddo soddon sanno a la gashay waxaa jira dalab ay dowladda imaaraadku kaga codsatay somalilan in saldhig militari laga siiyo magaaladaasi mar uu dhowaan safar ku tegay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne siilaanyo dalkaasi kulan dhex maray wafdiga madaxweynaha iyo wafdi ka socday dowladda imaaraadka oo uu ka mid ahaa amiirka imaaraadda abudabi ahna ku-xigeenka guud ee taliyaha ciidamada imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayid ayaa lagu lafaguray arrintan wasiiro ka mid ah xukuumadda ayaa ka hor iyo kadib markii wafdigu ku soo noqday hargeysa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen arrintaasi wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan haybe oo v o a u warramay intii aanu wafdigu soo noqon ayaa sheegay dulucda codsigaasi codsi ka yimi hogaamiyayaasha abudabay ee ugu horeeyo ninka waliyarcahadka ah ee abaandullaha ciidamada abudabay sheekh maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyey oo ay ka codsanayaan inay bays ka samaystaan berbera madaxweynuhuna markaa uu ka aqbalay in saldhig militari uu ku yeeshay imaaraadku berbera ayaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen waxaana jira doodo kala duwan oo la xidhiidha sababta wakhtigani keentay in dowladda imaaraadku codsigan soo gudbiso marka laga yimaado istaraatiijiyadda juqraafiyadeed ee berbere ku taalla ee marinka badda cas doodaha qaarkood baa qaba in xaaladaha siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ka soo kordhay mandiqadda carabta iyo gacanka cadmeed ay sabab u yihiin dalabka imaaraadka ee berbera sida uu qabo guuleed axmed jaamac oo ah hafayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee c p a ee fadhigeedu yahay hargeysa islamarkaana ah sharci yaqaan saliga militari sababta maanta imaaraadka carabta ugu baahday waxaa weeye dagaalada ka socda bariga dhexe gaar ahaan yeman marka tartan cusub baa ka bilaabmay bariga dhexe kasoo bilow syriya yeman iyo goobaha kale waxa ka dhacaya quwadahana ku tartamaya halkii berigii hore quwadu ka ahaan jireen quwado yurub ka yimaada iyo maraykanka maanta quwado bariga dhexe jooga ayaa tartamaya taasina waxay saameyn weyn ku leedahay geeska afrika hirdanka siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ka aloosan mandaqada ee dal waliba danihiisa ku eeganayo ma isku xidhan yihiin saameyn intee leeg ayayse isku leeyihiin cabdiraxmaan xuseen cadiimi oo hore uga tirsanaa xukuumadihii hore ee somalilan islamarkaana iminka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee mandaqadda ayaa qaba in xidhiidh ka dhexeeyo masar iyo dalkeenu saarkana etoobiya xifaltan iyo dagaal biyaha webiga naylka ka dhexeeya imaaraadku heshiis bay la yihiin difaac ama militari masar iyo dowlado kale haddaad imaaraadka ku casuunto saldhig militari oo berbere ah masarna waad casuuntay masar waxay kaga faa'iidaysan kartaa dagaalkaa ay kula jirto etoobiya ee biyaha imaaraadku somalilan colaad bay gelin karaan inay cid bay saldhigga u samaysanayaane walow ay doodahaasi jiraan haddana dowladda somalilan waxay sheegtay inay mowqifkeeda arrintaasi la xidhiidha ay hore ula wadaagtay labada dowladood ee etoobiya iyo masar islamarkaana ay u caddeeyeen halka ay ka taagan yihiin hirdanka danahaasi ku qotoma wasiirka arrimaha dibadda dhigtay sacad cali shire oo ah isla arrintani hore v o a wax uga weydiisay ayaa mar ugu warramay waxa uu ku jawaabay war sidee ninka mowqifkeennu waxa weeye waa mid ku dhisan saaxiibtinimo wadamada gobolka oo dhan yani waxaynu doonaynaa inaynu cilaaqaad sokeeyo oo saaxiibtinimo aynu la yeelano etoobiya cilaaqaad saasoo kalena aynu la yeelano masar inaku midna siyaasaddiisa gudaha geli mayno midna u ogolaan mayno inuu u adeegsado baddeenna barrigeenna carrigeenna magaceenna inuu cid kale wax ku yeelo haddaba in saldhigyo militari ay dalal shisheeye ku yeeshaan somalilan sharciga dalku muxuu ka qabaa waa kan guulad axmed jaamac oo ah hafayeenka xarunta daraasaadka c p a somalilan waa dal madax bannaan dal kastoo madax bannaan wuxuu awood u leeyahay inuu dowlad kale heshiis la galo heshiisyada waxaa ka noqon kara mid militari iyo mid ciidan iyo mid nabadgelyo dastuurkana way ku qoranta marka dowladdu awooddaas way leedahay wayna la geli kartaa waxa shardi ah oo keliya inay golaha wakiilada hor keento oo golaha wakiiladu ansixiyo laakiin way la geli kartaa marka sharciye ahaan meeqaamka somalilan xagga sharciga iyo gorgortankeedana kor ugu qaadaya caalami ahaan oo dowladda imaaraadku hadday si toosa somalilan ula tacaamusho oo saldhig ciidan ka soo dalbato taasi meeqaamka sharcigu waa u qaadaya laakiin mudnaanta sharciya uu leeyahay waxa ka weyn mudnaanta amni iyo ta militari iyo ta siyaasadeed runtii walow ay jiraan doodo ku qoto maaragtiya siyaasadeed oo ay dhici karto in siyaasiyiinta qaarkood qabaan oo ah in xukuumadda madaxweyne siilaanya muddo kooban u hadhay islamarkaana aanay heshiis miisaankaasi lala geli karin dowladaha shisheeye haddana waxa uu guuleed sheegay inaanay jirin sharciyan wax iska hortaagaya gelitaanka heshiisya noocan ah haddaba waxay isweydiintu tahay haddiiba suurto gasho in saldhig militari imaaraadku ku yeesho berbera maxaa faa'iide ku jirta cabdiraxmaan xuseen cadimi waxa uu qabaa sidan waataan aad uga warwarsanahay waxaan aaminsanahay somalilan xukuumaddeeda maanta joogta si aanay heshiisyo hore oo badanba waxay ku bedesheen aynaan u arag wax u dhigma khataraha saldhig militari uu leeyahay wax u dhigma haddaanay ku iibsan waxaan u arkaa inay tahay jariska xoornimo waa inay waxyaabay ku iibsanayaan ay ka mid noqotaa ictiraaf haddii la waayo waxaan u arkayaa somalilan inay xaraash tahay waxaan xasuustay nin weyn oo gabayaaro reer somalilan oo faarax nuur lo odhan jiray ayaa gabaya uu tiriye waxaa ka mid ahaa waa duni akhyaartii lahayd iibku doon tahay waa duni la kala iibsaday oon lana ogeysiini yacni waxaan u qaadanayaa haddii dadkas reer somaliland ku qanci waayaan saldhiggaa wixii lagu bedeshay oo ictiraaf ka mid yahay gabayga hasaan ayaa ayay ku xasuusinaysaa oo wixiiba la iibsaday hase haatee waxay dowladdu u aragtaa in faa'iido badani ku jirto siduu v o a hore ugu sheegay farxaan aadan haybe wasiirka duulista iyo hawadu waxay soo korinaysaa waxaa ka mid ah in sharaa'irkii caalamku ay ku soo dhiiradaan markay ciidan caalami joogo oo bays ku leeyahy sida jabuuti oo kale waxay noqonaysaa qasab ku ah shirkaduhu inay damaanad helayaan weliba shirkadaha imaaraatiga ah ee waaweyn iyo maalgashadayaashooduba qasab waxa ku iyaguna way noo sheegeen si kastaba haatee dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa qaba in heshiiskani hirgelintiisa iyo samayntiisa ay ku xidhan tahay weydiimo badan oo loo baahan yahay in laga jawaabo ka hor inta aan la samaynin waa kan mar kale guuleed axmed jaamac waxaan qabaa somalilan laba masalo isweydiiso haddii albaabka weyn ay doonayso ama waxa weyn ay tooganaysaa ictiraaf yahay iyo haddii waxay tooganaysaa dhaqaale yahay waa laba sheeko kala jecda haddii waxaad tooganaynaa uu yahay ictiraaf waa in laga taxadiraa sida jasta loo cayaaraa leish saldhigaasoo imaaraadka carabta la siiya ama ictiraafka somalilan wuu fogeynaya ama wuu soo dhoweynaya taasina waxay ku xidhan tahay adigu sidaad xirfad ahaan u degtid marka waxaan qabaa anigu inaan lagu degdegin in laga taxadaro in aanay noqonin wax ku yimaada codsiga iyo baahida imaaraadka carabta ee uu noqdo wax ku yimaada rabitaanka somaliland laba masalo somaliland yamay qaadaysaa ma waxay qaadaysaa inay la timaado xariifnimo iyo karti ay kaga faa'iidaysato tartanka maanta ka socda bariga dhexe taasi waa mid mise talabaad somaliland tii lagu yiqiina ee ah inay dhexdhexaad ka noqoto khilaafaadka bariga dhexe ka jira iyo geeska afrika ayay ku adkaysanaysaa way iska fogeynaysaa quwadaha maanta bariga dhexe ku tartamaya barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneed waa kan maxamed colaad xasan oo inala socodsiiyo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka doodda gaaban guurka oo ah asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faallooda waxay qabaan in guurka wanaaggiisa uu marar badan ku xidhan yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka dooddeenna gaaban waxaa dooddu ay dhex maraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo deggan dalka swiden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo deggan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaannu ka horeynaynaa idil axmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tahay adduunyadan aan ku noolnahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inanka soomaalida waxaan leenahay diin runtii diinteenuna waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofka diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahayd adu waxyaalo kaleeto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waayo aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon naadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waayo aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam u yidhi maxay tahay qof wal lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan ha lanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii marka innaga soomaalida hadday nahayna aad waxaa dadka badanaa ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn maxay haytay in uu qofkaan leeyahay qof kuu qalma leeyahay qofkaan qof maxay haytay ku habboon inaa mustaqbal la wadaagto ee keli ah waxaa la fiirinaya qofkaan quruxdiisa gabadha waxay fiirinaysaa wiilkan qurux badan yahay wiilkan waxuu fiirinaya gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan leeyahay qof mustaqbal aa la wadaagi kartid midaas aad badanaa horta soomaalida waxaa umalaynaya inay aada uga dibdhacsan tahay wa waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay waan islaamaya colaad adiga iyo runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim uga ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idilba sheegtay diintaa caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka bixino waxyaabo badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas hore ugu soo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor ka siifi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaksiyan sida inuu yahay qof gooni socod oo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladda uun kasii dari doonto marka qofka aada raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest matiin inaad ka fiirisid dhinaca commitment commitmentiga iyo ka go-naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca calaaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay inuu yahay yani ama ay tahay qof aad isla jaan qaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay iyo inuu qaar kuu qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya dabcan dhinacyo badan oo muhiim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisad qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono wa waa gartay idil baan siinaya idil waxaa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoon ha laga raadiyo runtii horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanaya waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanaya waxa ay maxay tahay shareecadeenu ka leedahay guurka waxa uu garanaya ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaaba macnaha ee noloshaan iskaga jir raaxadan kadib maxay ay tahay dee marba midii aad rabto iskala jaanqaad ee maxay ay tahay kana fakari maayo runtii waxaan guurku waa hawl adag waa hawl culus waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii een qofka aqoontale uu ka fikerayo marka ani aada wax ugu talin lahaa runtii in la guursado qofka aqoontale aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin wa waa gartay maxamed xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay em, yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid eh, qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadku dhan dadkoo dhamme isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirisid waxa loo yaqaano isfaham ilaa insaanku ama aqoon halahaada ma yaanu ahaanin een, mar walba waxaa go-aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaksiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go-aanka kama dambaysta gaaraya marka xiriirku ma aha give and take wa waa gartay Eh, maxamed aad baad mahadsan tahay Een, idil baan ku noqonaya idil een, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno Een, waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale Een, iyo hantida marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga runtii een, walaalkayga waxaasan tahay een, adiga maxameda marka xigta een, xigta een, een, ma ahan midaan adigu meeshaan kusoo daray laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku xulato een, maal inaad ku xulato qurux inaad ku xulato nasab iyo inaad ku xulato diin intuba waa inta ay diinteenu sheegayso Een, maxay tahay marka een, maxay tahay een, badanaana een, aan runta ay laga hadlana runtii waxay la tahay kolley een, si marka loo fiirsho inaysan quruxda wax saas u qiimo ay yeelanayn maxaa yeelay qofkan waxaa laga eegaa daganimadiisa kartidiisa iyo qofkan maxay tahay aqoontiisa heer een, maxay ahaysay een, een, een, een, een, ay gaarsiisan tahay marka runtii een, aada anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonta leh Een, maxay ahaysay da- qof waayo qof laba qof oo aqoon leh haddii isguursadaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaas iyo reerkaas uu baaba'ayo waxaa fili karaa in ay ka dhalan karto ubad aqoon le waayo aqoontii baa maxay ahaysay een, een, een, aya ku leeyihiin maadaama iyagu dad aqoon leyihiin in ay waxaa deermaya ubad aqoon leh ubadka aqoonta le beri ayakana maxay noqon maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo iftixaansan macnaha laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxbaa kolley taxagata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha een, wax ahmiyad ah guurka ma siinayaan maxamed een, waa maqlaysaa idil Een, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay dabcan dadka qaarkood way qabi karaan een, aragtida insaanku way kala duwan tahay laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara Een, xiriirku ma aha een, een, wax xisaab ahaan een, sida aljabro oo kale la isula ekaysiiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay Een, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoon la dhehaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale een, uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo een, waxa loo yaqaano tadxiya ama nafurid Een, kadibna een, waxaa la sameynaya ay yihiin xiriir aan shu- ama jaceyl aan shuruud een, aysan ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikero waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa een, partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana een, fig baan siiye kana fig baan siiye intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku een, in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay een, wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wataa waa dabeecadii een, hooyadiis iyo aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku markii uu xumaayo tusaale ahaan ile marka hore xulashada kadib waa la isguursaday Eh, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan mar kasta exit badhanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro markii wax qaldamaan taasi lafteeda in laga siifi karo intaan qofka la dooran ka hor oo aad eh, la een, yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa een, inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhexeeyo inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional ah kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go'do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfahan aad baad umaadsan tahay Eh, idil baan ku noqonaya idil waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban En, kelmadadaada ugu dambeysaan ku siinaya bal adigoo soo koobaya en, shaksiga aad dhihi lahayd shaksiga noocaa iyo nooca eh, ku sifooba ayaa noqon kara eh, gabari ay la wadaagi kartaa nolosha qofka aad dhihi lahayd en, adigoo iska soo qaadaya aragtidaada runtii aniga waxaa adhihi lahaa macnaha haddaan aniga idilhaan aan iska soo qaado runtii waxa een, maxay ahayd kay een, ku sifoobi kara sawj een, maxay tahay xalaal ah waa sawj aqoon leh waa sawj runtii maxay tahay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto waa sawj een, maxay tahay een, hanti leh oo markii aad macnaha u baahato een, maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara waa sawj een, loo baahan yahay in uu leeyahay aqoon diini ah macnaha hal arrin markaa ayaa- Waa- waa- maxamed adaan ku siinaya eh, kelmadaada ugu dambeysa halkaa ka raac hal arrin ayaa muhiim ah anigoo eh, dabcan idilna u mahad celinaya runtii arrinta ah horta in laga hadlo en, maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga laga hadlo midda guurka En, dadku way ku kala duwan yihiin laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya en, guur farxad leh tusaale ahaana inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego en, wajhati nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurka wuu kala duwan yahay tusaale ahaan ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambaysa oo qadarisa oo en, mar kasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta En, ragguna eh, haweenkuna waxay jecel yihiin qof en, protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensan tahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa en, jeclaada en, yacni mar kasta dumarku waxaa la yidhahda arrimahooda waxay ku meereystaan dhinaca dareenka qof dareensan mar kasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema en, yacni damqashale noocaasay jeceshahay in qofku marka uu en, raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikero in sida ay u kala duwan yihiin si xiriirkana u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay cimri uu ku gaarsiiyaba shaqayn kara A- aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba oo idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga dhegaystayaal doodeennii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed intaa haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubintii dhakhtarka weydii ibraahim xasan daandurey ayaa inoo diyaariyey
ku soo dhowaada qayb kale oo ka mid a dhakhtarka weydii oo lagu hadlayno qaar ka mid a xanuunnada guud waxaana marti ugu ah dhaktar axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca dheefshiidka kana howlgala xarunta caafimaadka samakaab ee magaalada muqdisho waxaa jira dad daawo iska soo iibsada iyagoon dhakhtar arkin ama qof kale daawo loo qoray la isticmaala dhaktar axmed ayaa ka hadlaya dhibaatada ay taas u keeni karto bukaanka kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegaystayaasha la soo xiriiray barnaamijka qaarkood horta een, qofka markuu u tago dhakhtarka dhakhtarka wareysi buu ka qa- la yeeshaa een, eh, kadibna qofka s- waxaa loo diraa saamiyo lagu ogaado een, xanuunka uu uu ka shakisan yahay markaa dhakhtarka Eh, kadib markii saamiyadaas soo baxaan oo la sameeyo baaritaan dheer kadib ayaa qofka bukaanka waxaa loo qoraa daawooyin daawooyinkaasi ayuu la aadaa xaafadiisa sidaasuna ugu caafimaadaa daawooyinka ilaahay isagoo tala saaranayo tala saaranayo laakiin een, qof deris la ah oo aynu aysan is arkin dhakhtarkii ama baaritaan lagu sameyn haddii uu yiraahdo qofkan isku meel baynu kaga egnahay xanuunkan iyo marka daawada uu dhakhtarku usoo qoraan isticmaali karaya waxaa dhici karta in tankeeda ama ay ka yartahay ama ay ka badan tahay hadday ka badan tahayna waxaa dhici karaysa inuu ku sumoobo oo xaaladii caafimaad uu ka sheeganaya mid ka sareysa uu uu macnaha halkaa kala kulmo bismillaah magacii waa nacimiis aadan doctoorku waa salaamaya waqtigiis qaaliga oo na soo horay su-aasha aan weydiin lahay waxay tahay maxaa sababa caabuq ku dhaca caloosha Een, waa mahadsan tahay gastroenteritis waa bukasho si caadiga ku dhacdo eh, sida caadiga ku dhacdo mindhicirka kaasoo keento matag iyo shuban waxaa keeno bacteria ama virus iyo waxyaalo kale xanuunada badankooda waxaa waxaa looga fiicnaadaa maalmo gudahooda haddii mataga iyo shubanka ay aada u badan yihiin qofku wuu ku fuuq bixi karaa taasoo loola jeedo in jirkaada ku yaraan doono biyaha sidaas darteeda xaaladaas gastroenteritis waxaa muhiim ah in dhakhtar aada lala xiriirsid qofka bukaanka magacayga waa maxamed cabdulaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxa ay xanuunto mar walbo ee dhinaca bidix ee caloosha waxyaabaha keeni kara ama waxyaabaha sababa mar walba in markaas seexdo iyo markaas soo jeedo labadaba ay caloosha xanuunto xanuunada laga dareemo dhinaca bidixda ee ubuucda waxay ku badan yihiin een, haweenka iyo dhalinyarada badanaa xanuunka noocan oo kale ah een, waxaa ka mid ah een, caabuq ku dhaco xubinad- xubinada ku jiro een, dhinaca bidixda ee caloosha taasoo ugu horeyso caloosha laftigeeda mindhicirada kilida kaadimareenka iyo beeryaraha oo ku jiro dhanka eh, bidixda ah maadaama xanuunka laga dareemay dhinaca bidixda ee caloosha ay badan yihiin laga bilaabo laabjeex iyo gaas calooleed Een, waxaa ugu fiican in qofka bukaanka ah uu la xiriiro dhakhtar si loo ogaado xanuunkani waxa uu yahay waxaa dhici kareysa hadda een, inuu xataa yahay gastritis inuu macnaha xanuun ki- dhanka kilyaha ka jiro marka waxaa muhiima in dhakhtar uu tala la weydiisto si uu dhakhtarka u sheego waxa dhabta ee dhanka xanuunka ka sababay waxaan maqalnaa inta badan dad dhahaya waa isqaras bixinaynaa iyagoo siyaabo kala duwan u sameeya taas dr axmed ayaa wuxuu ka hadlayaa isqaras bixintaasi Een, isqaras bixinta waa caado aan sal iyo raad ku lahayn een, caafimaadka waxayna ka mid tahay caadooyinka ay bulshadeena soomaaliyed aaminsan yihiin Een, qarasta ama dacarta waa waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa bile oo ah dheecaamo qaraar oo jaalle iyo cagaar ah kuwaasoo ka qeyb qaato een, burburinta raashinka dheecaamadaasi ee, waxaa soo saara unugyada beerka waxaana lagu aruuriyaa een, xamiitida oo markii eh, qofku cunto cuno ayaa la daayaa si ay qeyb uga qaataan shiditaanka cuntada dufanka leh marka een, isqaras bixinta waa caado oo miyi iyo mid eh, beeraleyba sababtoo ah dadka reer miyiga waxay aaminsan yihiin caanaha geela markay cabaan inay ku qaras baxayaan beeraleydan waxay aaminsan yihiin haddii ay cabaan macnaha raqayga oo kaleeto inay ayagana isku qaras bixinaya taasoo khatarteeda ay leedahay qofka haddii uu sameeyo isqaras bixin inuu isgaarsiin karo heer fuuqbax ah intaas waxaa ku dhan barnaamijka weydiya dhakhtarka ah waxaa marti ugu ahaa dhaktar axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada dheefshiidka kana howlgala xarunta caafimaadka ee samakaab ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonno dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno codkii fanaanada xaawakiin iyo heeskeedii hayga roorin
waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raas kula degan waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reer ku noqdon raas kula degan Garori, kalgacayl rasmiga garori, raaxada dantaha garori, oo ruux ku jecel iska rabi. Ano adi ku rabay garori, caashiqa runtaha garori, kalgacayl rasmiga garori, raaxada dantaha garori, oo ruux ku jecel iska rabi.
heeskaasi hayga roorin iyo codkii fanaanada xaawakiin ayaan kusoo gabagabanayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa washington tan iyo kulanti dambe waa ismaaciil xuseen farjar iyo xuseen baraadan iyo dhammaan v o edan le sidaas iyo nabadgelyo